أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين suuraddan waxaa la yidhaahdaa suurat alfaatixa magacyo badanay leedahay waxaa ka mid ah suurat alfaatixa oo musxafka uu qorayo waxaa ka mid a magacyaheeda suuratu ummi alqur'aan suuratu ummi alqur'aan ayaa ka mid ah yacni aslu lqur'aan in la yidhaahdo waxaa kaloo loo yaqaanaa magacyadeeda ka mid ah asabcu almathani magacaasna waa la yidhaahdaa marka suuraddan oo suurat alfaatixa faatixat lkitaab yacni waa suurad runtii aada iyo aada u qiimo badan iyadoo qur-aanka dhan oo wada qiimo badan yahay haddana fadaa'il ay leedahay oo nabigeenna noo sheegay calayhi salaatu wasalaam ayaa jiro fadaaisheeda waxaa ka mid ah sida imaamu albukhaari fii saxiixihi oo ku warinaayo wakadalika imaamu muslim fii saxiixihi oo ku warinaayo can cubaadata bni saamiti radia allahu canhu wuxuu leeyahay cubaadata bni saamit qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati lkitaab salaadi uma jirto oo qofka ka ansaxi mayso qofkaanan faatixati lkitaab akrinin marka yacni fadligeeday tusinaysaa salaadaha in haddii aadan faatixa ku akrinin aysan salaadi kuu jiraynin yacni fadaaisheeday ka mid tahay waxaa fadaaisheeda ka mid ah xadiidkii xadiid imaamu lbukhaari fii saxiixi uu ku warinaayo wakadalika abu daawuud iyo nasaa-i ibnu maaja sunankooda ay ku wada ku warinayaan mid walba sunankiisa uu ku warinaayo imaamu axmed raximah llahu isagana fii musnadihi uu ku warinaayo xadiidu abi saciid ibn lmucalla radia allahu canhu abu saciid ibn lmucalla oo ansaartii nebiga ka mid ah ayaa wuxuu leeyahay kuntu usallii fadacaanii rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam falam ujibhu xataa sallaytu wa ataytuhu salaad baan ku jiray buu yidhi markaasaa nebiga ii yeedhay calayhi salaatu wasalaam anoo salaada ku jiro ma aanan u jawaabin nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaa salaadaydii aan dhammaysto markii salaaddii aan dhammaystay baa nebiga u imid calayhi salaatu wasalaam markaasuu rasuulku wuxuu ugu yidhi buu yidhi maa manacaka an ta'tiyanii maxaa kuu diida abu saciidow inaa ii timaado markaan kuu yeedhay markaasaan waxaan ku idhi buu yidhi yaa rasuula allah innii kuntu fi salaa salaad baan ku jiray ayaan ku idhi buu yidhi markaasuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam alam yaqul illaahu yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilahi walirasuuli ida dacaakum limaa yuxyiikum aayaddaasuu xusuusiyey oo yidhi miyuunan allah odhanin mu'miniintiiye allah iyo rasuulkiisa ajiiba haddii uu idinkugu yeedho wax idinka idin noolaynayo intaa markuu yidhi ayuu rasuulka hadalka la raacsaday calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu ku yidhi la ucallimannaka acdama suuratin fi lqur'aan qabla an takhruja min almasjid waxaan ku barayaa suurad qur-aanka ka mid ah inta aadan masjidka ka bixin ayaan ku barayaa buu yidhi markaasuu nebiga gacantayda qabsaday buu yidhi markii uu doonay inuu baxo masjidka uu ka baxo ayaan waxaan ku idhi yaa rasuula allahi inaka qulta law ca- law callimannaka acdama suuratin fi lqur'aan rasuulkii allah waxaad igu tidhi waxaan ku barayaa suuradtan ugu weyn oo qur'aanka dhexdiisa ku sugan ayaan ku barayaa markaasuu nebigu yidhi nacam alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin hiya asabcu almathaani waalqur'aanu alcadiim alladii uutiituhu wuxuu yidhi waa run buu yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waa suuraddan suurat alfaatixa weeyaan hiya sabcu lmathaani asabcu lmathaani ayadaa la yidhaahdaa yacni waxaa la yidhahdaa tuthnaa fi kulli rakcatin yani mid la soo celceliyo weeyaan marba marka ka dambaysa ragcaadkii salaada lagu soo celiyo wlqur'aan alcaiim qur'aankii weynaana waa iyada buu yidhi alladii uutiituhu la isiiyey aniga la isiiyey qur'aankii la isiiyeyna waa asaga buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka asabcu lmathaani waa sida ilaahay qur'aanka uu ku leeyahy fi suurati alxijri walaqad aataynaaka sabcan min almathaani wlqur'aan alcaiim marka kaasuu nabigeenna ka tarjamaya suurat lfaatixa loo jeedaa marka qur'aankii oo dhan baa iyada laga dhigay acdama suuratin fi lqur'aanina inay tahay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuu noo sheegay suurat lfaatixa waxaa jira xadiid imaamu muslim fii saxiixihi uu ku warinaayo fadaaisha faatixada ka mid ah nasaa-ina oo warinaayo imaam axmedna oo warinaayo can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam yaquul abu hurayra odhanaya rasuulkoo odhanaya baan maqlay yani qaala allahu caza wajal xadiid alqudsi buu ka sheekeynaya allah ayaa wuxuu leeyahay qasamtu salaata baynii wa bayna cabdii nisfayni walicabdii maa sa'al salaadii yani hadda faatixada loo jeedaa qasamtu salaata baynii wa bayna cabdii yani macaanideeda bimacna salana way ku sheegeen yani maarata magacyaheeda faatixada bimacna sala in la yidhahdana way ku sheegeen faatixadii baan qaybiyey aniga iyo maaragtay addoonkayga dhexdeenna laba nis baan ka dhigay buu yidhi yani allah baa odhanaya subxaana wa tacaala addoonkaygana waxa uu weydiista buu leeyahay markaasu wuxuu yidhi allah faida qaala alcabdu addoonka haddii uu yidhaahda alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin oo aayadda koobaad u akriyo allah wuxuu leeyahay xamadanii cabdii addoonkayga waa uu ammaanay waida qaala araxmaan araxiim araxmaan araxiim haddii uu araxmaan araxiimi akriyo addoonkii hadduu akriyo qaala allahu alla wuxuu leeyahay atnaa calaya cabdii addoonkayga waa i ammaanay ammaan aad u qiimo badan buu i ammaanay haddii uu addoonkii yidhaa waida qaala alcabdu maaliki ywmi ddiin aayaddaas saddexaad haddii uu akriyo maaliki ywmi ddiini aayaddaas afraad haddii uu akriyo allah wuxuu leeyahay majadanii cabdii yacni maaragtay wuu iqiimeeyo waa isharfay addoonkaygii saasuu odhanaya riwaayo kale waxay leedahay fawwada ilaya cabdii addoonkayga arrinkiisau iisoo bandhigay haddii uu addoonku yidhaahdo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin qaala allahu haadaa baynii wa bayna cabdii walicabdii maa sa'al aayaddaas haddii uu akriyo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin allah baa wuxuu odhanayaa arrinkan aniga iyo addoonkaygu noo dhexeeyaa addoonkaygana waxa uu weydiisto uu leeyahay faida qaala alcabdu ihdina siraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim wala addaaliin hadduu intaas dhammeeyana qaala allah wuxuu yidhaahdaa haada licabdii arrinkan addoonkayga iska leh walicabdi maa sa'al hidaayada oo waraystay inaan siiyo allah wuxuu leeyahay addoonkayga iska leh buu leeyahay arrintaasi marka fadaaisha faatixada ay leedahay aaday u tiro badan tahay yani waa suurad runtii aad iyo aad u qiimo badan weeyaan intaas ayaan maarata fadaaisheedii kaga gaabsanaynaa bismi illaahi araxmaan araxiim bismi illaahi allah magaciisa allah magaciisa ayaan abtadi'u ku bilaabanaya allihii arraxmaani naxariista ballaaran addoommadiisa siinayo iska lahaa ku sifaysnaa ku tilmaamnaa naxariista ballaaran allihii alraxiimi naxariista gaarka ah addoommadiisa ku gooni yeelayay mu'miniinta ah allahaas ayaan magaciisa ku bilaabanaya marka bisinka culammada waxay yidhaahdaan ma wuxuu ka mid yahay faatixada mise ka mid maaha yacni waxay leeyihiin faatixaduu ka mid yahay culammada qayb ka mida qayb ka midana ka mid ma ahan bay odhanayaan laakiin markaa musxafka fiirisid aaya min al- min al- min alfaatixa lagu tiriyaa oo toddobada aayadood oo sabcu lmathaani la yidhaahdo ayuu ka mid yahay sidaasay maaragtay tusinaysaa weeyaan bisinka marka sidaad arkaysaan yacni bismi marka la yidhaahdo waa xarfu jaar iyo majruurkiisi isimkiisii ou jaray waay xarfu hoos dhigo iyo isimkii ou hoos dhigayey weeyaan aljaar walmajruur mutacalaq buu leeyahay meeluu qabsadaa meel buu ku dhegaa aljaar walmajruur yacni marka ba'da oo xarfu jaar ah iyo ismida uu hoos dhigay meeluu qabsadaa mutacalaqa marka jaaro majruurkaasi uu qabsanayaahi waa maxduuf oo meesha kuma yaallo ma muuqdo waa go-an yahay halkeebaa marka lagu tacallujiyaa oo lagu xiraa culummada laba shayba way sheegaan in isim lagu xiro oo magac lagu tacallujiyo wa imaa ficil in lagu tacallujiyo labadaba way sheegaan oo lagu xiro ficil laga dhigo haddii isim lagu xiro mutacalaqiisa laga dhigo meeshuu qabsanayo isim laga dhigo ama ficil laga dhigaa labadaba qur'aanka ayaa uga markhaati kacayo labadaba laba macno oo saxiixo wanaagsan weeyaan haddii aad tidhaahdid isim aad ku tacalibso tidhaahdid bismillaahi bismillaahi ibtidaa'ii bismillaahi alla magaciisa ayuu ibtidaa'ii bilaabashadayda ahaatay oo qur'aankii iyo kalaamkii ilaahay kitaabkii ilaahay aan ku bilaabanaya haddaad sidaa tidhaahdo waa isim baad ku xirtay bismi illahi ibtidaa'ii qur-aanka shaahid buu leeyahay bisimkii jaar majruurkii oo isim lagu xiraahi qur-aankii kusoo aroortay meelo kaleeto siduu rabbiba leeyahay subxaana wa tacaala wa qaala irkabuu fiiha bismi illaahi majreeha wa mursaaha ina rabbii lagafuurun raxiim irkabuu fiiha bismi illaahi majreeha baa layidhi isimkaa majreeha baa lagu tacallujiye lagu xiray marka shaahid buu haystaa waa macno saxiixa weeyaan haddii ficil la yidhaahdo wuxuu noqonayaa bismi illaahi abtadi'u allah magaciisadaan ku bilaabanaya abtadi'u oo ficil mudaaricaad ku xiraysa aad ku tacallujinaysa haddii aad ficil ku tacallujisana ayana qur'aanka wuu ku yimid ayadoo ficil lagu xiraayo jaarmajruurka uu ku tacalluqayo sida masalan rabbi uu leeyahay iqra bismi rabbika aladii khalaq اقرأ سوما جديد وعن فعل أمر فعل أمر كوسو هرمري باسم ربك الذي خلق باسم ذاتي اقرأ ذاتي كنت تعلق لقد مارت لقد حرياويا مركا لبدا معنى لبدا معنى أو صحيح أهويا لبدا معنى أو صحيح أه أي إليه هاي مركا بسم الله ألا مجعيس أيو ابتدائي بالله بشد إذا أعطي وأدران كرتا أما بسم الله ألا مجعيس أيان أبتدئ كبلا بنيا لبدا بواد أران كرتا ويا allihii arraxmaani naxariista ballaaran lahaa oo asaga ku sifaysnaa addoommadiisana siinayey allihii arraxiimi naxariista gaarkaa dhiibayey oo mu'miniinta ku khaas yeelayey macnaha marka arraxmaan arraxiim waxaa la yidhaahdaa waa laba wasi laba sifo weeyaan ama laba isim oo ilaahay asmaadiisa asmaaulxusna ka mid ah weeyaan waxaana laga soo dambashay waa mushtaqaani min arraxma raxmaddii allah uu iska lahaa ayaa raxmaan iyo raxiim laga soo dhambasho laga keenay weliba waxaa looga keenay calaa wajhi lmubaalaga alraxmaan markaad tidhaahda iyo alraxiim mubaalago iyo ku-xeel dheeraasho darteed ayaa looga keenay walidalika waxaa la yidhahdaa alraxmaanu ayaa waxay tahay ashaddu mubaalagatan min alraxiimi alraxmaan markaad tidhaahdo way ka xeel dheer tahay alraxiim marka inaad tidhaahdo ayadoo oo mubaalaga ay tahay raxiimka oo weliba maaragtay min amhilati lmubaalaga uu ka mid yahay wasanka faciil la yidhaahdaa haddana raxmaana ka xeel dheer yacni sidaas bay odhanayaan maxaa yeelay raxmaan marka la yidhaahdo waxay culammadu ku fasiraan yacni huwa du raxmati shaamilati lijamiici alkhalaa'iqi fi dunya walilmu'miniina fi laakhira raxmadda ilaahay subxaanahu watacaala siday waasac u tahay makhluuqaadkiisa adduunka ku nool oo dhan naxariista ilaahay way wada heleen gaalkooda iyo kaafirkooda xayawaankooda iyo jamaadaadkooda wax walba kulligood naxariista ilaahay way camimaysaa weeyaan mu'miniintana ilaahay subxaana wa tacaala maalinka aakhare ayuu ku khaas yeelaya alraxiimna waxay leeyihiin waa duraxmati lilmu'miniina yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha ayuu naxariista alla naxariis u saaxiiba uu yahay oo mu'miniinta u naxariisanayo maxaa yeele ilahay wuxuu leeyahy wakaana bilmu'miniina raxiima saasuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala mu'miniinta alla u naxariista weeyaan sidaa darteed yani ibnu katiir raximah llahu isagoo ibnu jariir ka soo guurinayo wuxuu leeyahay wafii kalaami bni jariirin maa yufhamu minhu xikaayat litifaaqi calaa haada macnahaas in sidaa lagu fasiro oo raxmaanna adduunka lagu rido adduun iyo aakhiraba ku dhacdo adduunko dhanna ay caminto raxmadda aakhiradda mu'miniinta iska leh cid kaloo iska leh ma jirto raxiimna aakhiro keliya lagu khasiso oo mu'miniinta lagu khasisaan ujeeda adduun iyo aakhiraba macnahaas ayuu tusinayaa yani maaragtay shay muttafaqa inuu yahay ayaa hadalkiisa laga fahmayaa buu leeyahay ibnu kaiir sidaasaa laga fahmaya markaasuu leeyahay yani maaragtay weliba wa fii tafsiiri bacdi salafi salaf saalix qaar ka mid ah tafsiirkoodana waxaa dhexdiisa ku sugan maa yadullu calayhi hadalka ibnu jariir oo soo guuriyey wax tusinaya oo kale baa jira buu leeyahy ibnu kaiir weeyaan marka alraxmaan alraxiim labadaas macno ayaan u daynayna marka bisinka wuu noo soo noqnoqon doonaa insha allahu tacala haddii qur-aanka aan wadno marka waxaan rabnaa wixii hadda ka dambeey waa ka gudbaynaa insha allahu tacala bismi llahi raxmaan raxiim suuraddaan wadi doonaa laakiin macnaha bisinka intaasaan uga gaabsanayna insha allahu tacaala alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu ammaan wanaagsan lilaahi allah ayay u sugnaatay oo iska leh yani ammaan wanaagsan allah baa subxaanahu wa tacaala iska leh allihii rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa xamdiga waxaa la yidhaahdaa waa ammaan waay ibnu jariir atabari wuxuu leeyahay hadalkaa tadmiina ku jiro le tadmiin waxbuu kulansanaya muxuu kulminaya yani amar ilaahay oo addoommadiisa amrayo inay rabbi ammaanaan ayaa ayuu kulminayaa buu leeyahay hadalka alxamdu lilahi rabbi alcaalamiinka macnaheedu waxa weeye allah oo leh quluu alxamdu lilahi rabbi alxamdu lilahi daha odhanayo sidaasoo kaleba macnahaas oo tusinaya wey alxamdu ammaan wanaagsan lilaahi allah iska leh rabbi baa iska leh subxaana wa tacaala sidaa dhaha macnahaasa ku jiro buu leeyahay marka ammaanta rabbi uu is ammaanay waxa weeye annagaan maaragtay nala leeyahay ilaahay ammaana oo rabbigiina idin abuurtay ammaana saasaa la odhanaya weyaan xamdiga marka sidaa og tihiin asha ku jirta alxamduda waxaa la yidhahdaa al alistiqraaqiya baa la yidhahdaa oo waxa weeyaan istiqraaq waxaa la yidhahdaa way way kulminaysaa tastaqriqu jamiica almaxaamid ammaan noocay tahay oo idil ayay ashaasi kulminaysaa weeyaan alxamdu ammaan wanaagsan oo idil dhammaanteed waxa weeye lilaahi allah iskale xamdiga culammadu waxay yidhaahdaan afar shay bay ku sheegaan allah oo is-ammaano waxay yidhahdeen xamdu qadiimin liqadiim alla qadiimahoo is-ammaanay allah oo addoommadiisa ammaano xamdu qadiimin lixaadiin yacni inuu addoommadiisa rabbi ammaano alla qadiimoo horreeyey baa addoommadiisa ammaanay waa kan labaad wey kan saddexaad waxa weeye xamdu xaadiin liqadiimin yani addoommadii oo xaadis ah oo dad maaragtay yani soo darriyo la abuuray ah ammaanidoodii rabbi ay ammaanaan iyo xamdu xaadiin lixaadiin annaga dhexdeenna addoommada is ammaano afartaasi xamdiga u qaybiya afartoodaba allah baa iskale subxaana wa tacaala allah hadduu is ammaana isagaa is ammaanay isagaa iskale xamdiga hadduu addoommadiisa ammaanay isagaa iskale addoommadu hadday allah ammaanaan allah baa iskale haddii addoommada dhexdooda ay is ammaanaanna allah baa iskale subxaana wa tacaala hadda inta kale saddexda hore waa la gartay haddaan anaga is-ammaano ihahdo war waa wanaagsan tahay hebeloo nin fiican baa tahay sida aa ihahdo see buu rabbi uleeyahay subxaana wa tacaala waxay leeyihiin culummada adiga markaad wanaag samayso baa lagu ammaanaya soo maaha wanaaggan inaad samayso allah baa kaa keenay rabbi baa abuuray adigii ficilkaadaba marka shaygaas waa shay alla leeyahay tusaale ahaan yani hadda microfonkan haddii uu sawtkiisa si fiican usoo baxayo oo maaragtay microfon codkiisa fasiixa uu yahay haddaad tidhahdo wallahi microfonkani waa fiican yahay waa mikrofaan wanaagsan ma mikrofoonkan baad ammaantay mise saanicii sameeyey mikrofoonkan baad ammaanaysaa ammaanta xaggee u dhici waxay u dhacaysaa saanicii soo ma maaha birtaan maaha waxaad ammaanayso waxaad ammaanayso waa qofkii sameeyey wey wanaaggan marka adiga aada samaysay allah baa kaa keenay subxaana wa tacaala saanicii khaaliqaadii baa keenay sidaa darteed buu rabbi ammaanta u leeyahay subxaana wa tacaala xamdiga noocuu yahayba ilaah baa iska leh ammaan wanaagsan ilaah baa iska leh subxaana wa tacaala qur-aanka waad arkaysaa amaakinta rabbi subxaana wa tacaala oo is ammaano oo xamdiga uu la yimaado qur-aanka waa lagu furfurtay waad ujeedaa bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin kitaabka ilahay maxaa lagu bilaabay xamdi baa lagu bilaabay ammaan rabbi baa lagu bilaabay qur-aanka markuu soo degayo nusuulkiisii markii la soo dejinayana xamdi buu rabbi subxaana wa tacaala ku bilowday oo wuxuu yidhi alxamdu lilahi aladii anzala calaa cabdihi lkitaaba soo ma jeedid yani alxamdu lilahi aladii anzala calaa cabdihi nabi maxameda loo jeeda alkitaaba kusoo dejiyey markuu rabbi subxaana wa tacaala khalqiga abuuray addoommada markuu abuuray makhluuqaadka wuu is-ammaanay allah subxaana wa tacaala في سورة الأنعام بلو غيدا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ووجد الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور أي الأرنية خلقك مركو أبورين الرب وإس أمانه سبحانه وتعالى markii khalqigan adduunka lagu kala baxo aakhara la tago oo dadka la kala saaro oo dadku u kala baxaan fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir qolana ahlu janno noqdaan qolana ahlu naar noqdaan haddana rabbi waa is-ammaanay subxaana wa tacaala waad arka fi suurati zumar aakhirkeeda allah wuxuu leeyay watara almalaa'ikata xaafiina min xawli alcarsh yusabbixuuna bixamdi rabbihim waqudiya baynahum bilxaqi muxuu yihi markii la kala saaray ee cadliga ilahay lagu kala saaray waqiila alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin ayaa lagu khatimay oo maaragtay yani xamdigii ilahay lagu khatimay weeyaan marka alxamdu ammaan wanaagsan lilaahi allah iska leh allihii rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa rabbi yani macnaheedu waxaa la yidhahdaa almaaliku lmutasarif allaha maalikaahe wax milkiyo oo wax tasarufo oo wax maamulo allahaasaa la yidhaahdaa xagga luqada waxaa lagu magacaabaa yani waxaa la yidhi yuطlaqu cala sayidi wa cala almutasarifi lilaslax lilislaax wanaaga qofka sameeyo sayidka ahna yani rabbi waa la yidhaahdaa kelimadaas marka rabbi marka la yidhaahdo waxa weeye allah waxaan ahayn waa loo isticmaali karaa allah cid aan ahayn makhluuqaadkiisa rabbi waa loo isticmaala bishardi laakiin in la idaafeeyo idaafo lagu daro in shay loo adeefiyo shay kale lagu daro oo waxaad odhanaysaa waa rab rabu daari baad odhanaysa daartaan yani maalinkeedii wey rabbulmaal xoolaha ninkii iska lahaa baad odhan soo ma jeedi rabbulbil geela ninkii iska lahaa maaligeedii iyo sayidkoodii ayaad odhanaysaa weeyaan laakiin rabbi oo keliya oon idaafo lagu darinan wax kale loo idaafaynin laa yuطlaqu ila lilahi caza wajal allah mooye cid kale laguma sheego rabbi keliya haddaad tidhaahdo allah oo keliya bay ku dhacaysaa laakiin markaa idaafayso wax kale waad raacin kartaa weeyaan allihii rabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigoodii ahaa oo maaligoodii ahoo mutasarifkoodii ahaa maamulayay allahaas ayaa ammaan wanaagsan oo dhan iska leh weeyaan alcaalamiin caalamiin maxaa la yidhaahdaa caalamiin asalka horta waa waa jamcu caalam caalam ayaa la yidhaahdaa lagu jamciyaa jamcaasna waxaa la yidhaahdaa waa jamcun laa waaxida lahu min lafdihi wax lafdigii oo mufrad sii leeyahay ma leh caalam markaad tidhaahdo jamacaasaa rabbi u abuuray mufrad ou leeyahay ma jirto caalamaa loo yaqaana laa waaxida lahu min lafdihi baa la yidhahda wax lafdigiisa oo maaragtay mufrad ou ku leeyahay waaxid uu yahay lama arko weeyaan caalam markay culammada tacriifiyaan maxaa caalam la yidhaahdaa waxaa la yidhahdaa kullu mawjuudin siwa allahi caza wajal wax alla waxa jiro oo alla ka soo haray subxaana wa tacaala samaawaadku waa caalamkay ka mid yihiin ardada caalamkay ka mid tahay jinni insi caalamkay ka mid yihiin xayawaanaadka caalamkay ka mid yihiin wahaakada wax alla wixii ilaahay ka soo haray oo mawjuudahoo jiro caalam baa la odhanaya weeyaan aayaddaa marka rabbulcaalamiin keliyahayna tiri caalamiin keliyana loo sheegay laakiin caalamiintaasi waxa ay yihiin allah subxaana wa tacaala wuu noo sheegay oo fii suurati shucaraa ayuu noogu sheegay xiwaarkii dhex maray doodii fircawn iyo nabiyullaahi muusa dhex maraysay ayuu rabbi noogu caddeeyey muxuu fircawn yidhi qaala fircawnu wamaa rabu lcaalamiin fii suurati shucaraa fircawn wuxuu yidhi rabbulcaalamiinka waa kee yaa la yidhi rabbulcaalamiin markaasuu nabiyullaahi muuse u jawaabo oo yidhi qaala rabu samaawaati waalardi wamaa baynahumaa in kuntum muuqiniin rabu samaawaati waalardi wamaa baynahumaa samaawaadka iyo ardada iyo maaragtay yani waxa u dhaxeeya makhluuqaada oo caalam la yidhaahdo rabbigoodaa rabbulcaalamiin loo yaqaanaa buu yidhi marka rabbulcaalamiin waxa weeye alcaalamiinta marka waxaa loo jeedaa makhluuqaadka ilahay wixii ka soo haray oo dhan ayaa la yidhaahdaa weeyaan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin allahaas ayaa ammaan iska leh allihii arraxmaan arraxiimi arraxmaan arraxiim macnaheedu waa soo sheegnay laba wasfi ama laba isim oo rabbi uu leeyahay oo mushtaqaani min araxmati naxariis laga soo dhambashay inay yihiin liajli mubaalagana looga soo dhambashay lagu xeel dheeraanayo waa ka soo hadalnay laakiin qurtubi oo kaleeto fii tafsiirihi wuxuu odhanayaa yani wuxuu soo guurinayaa markii rabbi alcaalamiina la sheegay dabadeed baa alraxmaan araxiim la daba keenay alraxmaan araxiim ayaa la daba keenay yani alraxmaani allihii naxariista ballaaran iska lahaa ku sifaysnaayo addoommadiisa siinayey alraxiimi naxariista gaarka addoommadiisa mu'miniinta ku khasisayey allahaas baa ammaan iska leh la weli waa sifo weeyaan yani maaragtay rabbi baa la tilmaamaya allahaas ayaa ammaan wanaagsan oo dhan iska leh marka yani wuxuu leeyahay meeshaas waxaa laga fahmayaa qurtubi wuxuu leeyahay يعني هذا الكيس وحوله وإنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين مركو الرحمن الرحيم يري دبدي معناها الحمد لله رب العالمين مركو يري والرحمن الرحيم كذب كيري ما هذا عيب ليكون من باب قرن الترغيب بعد الترهيب يعني إنا نقطة يعني مركي رب العالمين اللي هذا allahaas maadaama caalamka isaga uu leeyahay maalikiisii ou yahay mutasarifkiisii ou yahay sow doonau ka yeelaayo dihnigaada waxaa kusoo dhici karo maskaxdaada waxaa kusoo dhici kartaa ilaahay wuxuu rabo burburinayaaho wuxuu rabo jijabiyaayo dhib iyo magaciisi inuu ka shaqayn karo yaa maskaxdaada kusoo dhici karta markaasaa la leeyahay allahaas rabbulcaalamiinka ahoo sow rabo addoommadiis u maamulo waa alla raxmaanaho raxiima weeyaan marka in tarhiib markii lagu cabsi geliyo tarkiib oo maaragtay lagu rajo gelinaayo yani kaas loo xiriiriyo ayuu saasuu u sameeyey buu leeyahy oo waxay la midta uu leeyahay nabbi cibaadii anii ana algafuur alraxiim wa ana cadaabii huwa alcadaab alalim غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب يعني موجدة غافر الذنب وقابل التوب هذا ما حال شديد العقاب مركا إنه يحي يعني ما ركتي الله رحيمه أنا maaragtay dhib keliya aanan ka shaqaynin wanaagga ummadda raxmadiisa ay waasac tahay waraxmatii wasacat kula shay ayuu rabbi sidaa yani u sheega loogu soo xiriiriye buu odhanaya maaliki yawmi ddiini allahaas ammaanta wanaagsan iska leh allahaasoo maaliki yawmi ddiini weli waa sifaynaynaa alxamdu lilahi lilahi daasa weli tilmaamaynaa yani allah baanu weli wasfigaa aan sifaynaynaa allahaasoo maaliki yawmi ddiini abaalmarinta maalinteeda boqorkeedii ahaa maaligkeedii ahaa iska lahaa ama maliki ywmi ddiini yani labada qiraa'aba laba qiraa'o mutawaatira weeyaan maliki ywmi ddiini iyo maaliki ywmi ddiini haddaad tiraahdo labadaba laba qiraa'o mutawaatira weeyaan marka maaliki ywmi ddiini maalinta yowmuddiinka la yidhaahdo maalinta la is abaal marinayo waa yowma alqiyaame allihii maaligeedii ahaa oo iska lahaa mutasarifkeedii ahaa isaga maamulka keliya leh leanna maalinkaas cid la wadaagta mulkida ilaahay ma jirto subxaana wa tacaala adduunka dad badan baa boqorro sheegto boqor baa nahay yidhaahdo melig baa nahay laakiin aakharo ma jirto waa tan allah uu leeyahay liman ilmulku lyawma lilahi alwaaxid alqahaar alla keliyaha iskale mulkiga iyo tasarufka almulku yowmaidin alxaqu lilraxmaani wa kaana yowman cala alkaafiriina casiira soo ma jeedin allah baa koonkan tasarufkiisa iska leh weeyaan marka maalika yowmiddiin maaliki yowmi ddiini maalinta abaalmarinta maalin maalinkeeda maaligeedii mutasarifkeedii ah ama maliki yowmi ddiini yowmuddiinka maali abaalmarinta maalinkeeda boqorkeedii ahaa allahaas ayaa ammaan oo dhan iska leh weeyaan yowmuddiin marka maxaa la yidhahdaa yowmuddiinka halkan nalo nala kuguma cadaynin wuxuu yahay laakiin allah fii suurati alinfitaar uu noogu sheegay yowmuddiin maxaa la yidhaahdaa markuu rabbi leeyahay subxaana watacaala yani maaragtay wamaa adraaka maa ywm ddiini uma maa adraaka maa ywm ddiin muxuu rabbi yidhi ywm ddiin waa kee yowma laa tamliku nafsun linafsin shaya wاlmru ywmaidin lilah waa maalinkaas ywm ddiin waxaa la yidhahdaa qof qof wax u milkin karaa wax anan karaa uusan jirin arrinkoo dhanna ilaahay gacantiisa uu ku jiro allah keliya uu leeyaho cid la wadaagta aynan jirin maalinkaasaa la yidhaahdaa weeyaan marka ywmddiin ywm ljaza baa loo jeeda waa abaalmarinta maalinkeedii wey yowmaidin yuwafiihim allahu diinahum lxaq sooma jeed diinka waxaa loo jeeda bimacna aljaza waa maalinta uu rabbi u oofinayo jazahoodii acmaashoodii si cadaalad ah uu dadka ugu maarata ugu oofin doono weeyaan nin qof walba u siinayo allahaas maalika yowmiddiina ayaa maaragtay ammaan oo dhan iska leh iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin markii allah la soo ammaanay oo aan nidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaan alraxiim maaliki yowmi ddiin kulli waa ammaan ilahay la ammaanayo wey yaa durbadiiba markaan allah lala khitaabayaayo addoonkii inuu la khitaabayo laga dhigaya inuu allahaa sifaatkaas leh mooye cid kale oo cibaado iskale inaysan jirin ayuu rabbi noo cadaynaya cid kale oo la kaalmo weydiisan karaahay inaysan jirin buu rabbi noo cadaynaya iyaaka adiga un baan rabbiyow keliga nacbudu ku caabudayna adigaan ku caabudayna cid kale ma caabudayna marka iyaaka nacbudu cibaadada ilaah baa iskale ay khaas ku tahay sababta khusuuska tusinaysa iyo xasriga tusinayana waa taqdiimu lmacmuuli caamilkii oo macmuulkii laga hormariyey yani nacbudu iyaaka bay noqon lahayd oo mafcuul bihi bay iyaakada noqon lahayd mafcuul bihigii oo macmuulkii lagu camal falay baa la hormariyey oo ficilkii laga hormarshay oo la yidhi iyaaka nacbudu adiga un baan ku caabudaynaa marka sida usuul fikiga mabxadka la yidhaha daliilu khitaabka ama mafhuum lmukhaalafa tilmaamayo macaanida balaaqada marka la joogana meesha macaanidan la yidhaha mabxadka la yidhaha mabxat lqasri ay tilmaamaan waxay leeyihiin ana taqdiima almacmuuli min siyaqi alxasri sidaasay ku tilmaamaan taqdiima almacmuul macmuulka shayga lagu camal falay sida mafcuul bihiga oo kale iyo wixii lamid ah oo la hormariyo caamilkii ku camal falay laga hormariyaay wuxuu ka mid yahay waxyaalaha wax lagu koobo buu ka mid yahay adiga keliya ayuun baa ku caabudaynaa wey marka iyaaka nacbudu waxay qabtaa macna laa ilaha ila allah laa ilaha ila allahu macnaheeday qabtaa cid kale oon caabudaynin ma jirto cibaadada aday kugu gooni tahay rabbiyo weyaan marka cibaadada ilaah baa iska leh rususha ilaahay uu soo diro o dhan waxaa loo soo diray keliya inay ilaahay subxaana watacaala waxay ugu horeeyaan dadkooda ay ugu bilaabaan wuxuu ahaa inay dadka ilaahay ku xiraan alla keliya in la caabudo walaqad bacatnaa fi kulli ummatin rasuula an icbudu llaha wajtanibu taaguuta aayadaas sidaasuu rabbi leeyahay subxaana watacaala marka iyaaka nacbudu adiga oo keliya ayaa rabbiyow ku caabudaynaa wa iyaaka adiga oo keliya baan rabbiyow nastaciinu ku kaalmo weydiisanaynaa isticaana kaalmada adiga un baan ku weydiisanaynaa cid kaa soo hartay ma weydiinayno iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin kaalmada ilaahay baa la weydiistaa subxaana watacaala marka yani markii iyaaka nacbudu la yidhi baa waxaa laga daba keena wa iyaaka nastaciinu hadalkaas wuxuu leeyahay yani culammadu waxay leeyihiin waxay tusinaysaa yani ishaara ku jirto oo la ishaarayo inaynan habboonayn in qof la kaalmo weydiisto ilaa qof cibaado istaahila mooye qof cibaado mutaysta mooye cibaadada axadka mutaysta waa kee allah subxaana wa tacaala keligii baa cibaadada iskale hadday baryadii tahay tawakulkii tahay rajadii tahay cabsidii tahay ilah baa iskale cid kale oo cibaadada la wadaagtahay ma jirto marka mar hadduu allah cibaadada leeyahay keligii ayaa la tala saartaa oo maarata talada loo dhiibtaa oo la kaalmo weydiistaa wax ka soo haray lama weydiisto qur-aankana way ku badan tahay qofka gacantiisa biyadihi lamru baa taladaada u dhiibanaysa isticaano iyo kalgagar a weydiisanaysa allah wuxuu leeyahay facbudhu watawakal calayhi markaa caabudo allah tala saaray leanna isagaa cibaadada iskale rabu lmashriqi waalmaqribi laa ilaha illaa hu marka cibaadada u sugta baa la yidhi fatakidhu wakiila asaga wakiil ka dhigo cid kaleta ha samayn qul huwa araxmaanu aamanaa bihi ilaah baan rumaynay markaa rumayso waad cibaadada ku khasiso soomaa wa calayhi tawakalna tala saarashada isticaanada cibaadada qofka mutaysto ayee iskale cid kaloo iskale ma jirto weeyaan marka iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin isticaanada ilaah baa iskale iyo gargaar weydiisiga kaalmo dalabka iyo kullu ilaah iskale sida nabigeennaba uuna baray calayhi salaatu wasalaam xadiidka cabdullahi bni cabbaas uu yidhi yani yaa gulaamu inii ucallimuka kalimaatin ixfad illaha yaxfadka ixfad illaha tajidu tujaah idaa sa'alta fas'al illah waida istacanta fastacin billah haddaad kaalmo weydiisanayso alla keliya kaalmo weydiiso cid kale ka soo hartay ha weydiisan ha su'aalan ha gargaar ha weydiisanin weeyaan ihdinaa allahayow markuu rabbi cibaadadii yani inuu leeyahay lasoo sugay isticaanada iyo kaalmo weydiisigana asaga leeyahay lasoo sugay oo keligii uu ku khaas yahay baa markaan yani hidaayo ilaahay aan waraysanayna ihdinaa allahayow na hanuuni asiraada wadadii nagu hanuuni wadadii almustaqiima ee toosnaanta badnayd toosnayd wadadii toosnayd rabbiyo nagu hanuuni siraatu lmustaqiim yacni wadadaas toosan rabbiyo nagu hanuuni ibnu katiir oo kale raximah llahu yani wuxuu leeyahy hadalka uu ishaarayo yacni arrintan oo allah uuna barayo ayaa waxay ka mid taha uu leeyahay wahada akmalu axwaali saa'ili an yamdaxa mas-uulahu uma yas'alu xaajatahu uma yas'ala xaajatahu liannahu anjaxu lilxaajati wa anjaxu lilijaaba yani hadalkaasuu odhanaya hadal aada u qiimo badan wey wuxuu leeyahay sababta ilaahay baan soo ammaanay soo maaha bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaan alraxiim maaliki yowmi ddiin intaan markaas soo sheegnay haddana cibaadada iyo kaalmo weydiisiga asaga leeyahay aan soo sheegnay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin marka ammaantay kadib baan marka allah su-aalanayna wax weydiisanayna dariiqadan ayaa midda ugu kaamilsan ah qofka wax weydiisanayo inuu qofka uu wax weydiisanayo marka hore ammaano axadka uu wax weydiinayo inuu ammaano markuu ammaano dabadeed inuu xaajadiisa su-aasho waa taas wey allah markaan ammaanay kadib baan xaajadeenna su-aalanaynaa markaasaan leenahay ihdina siraata almustaqiim waddadii toosnayd rabbiyo nagu hanuuni ayaan odhanaynaa weeyaan hidaayadan marka ihdina siraat almustaqiim laleeyahay hidaayadan waxaa loo jeedaa waa tii bimacna irshaadi watawfiiq ahayd wey allah yo xaqa nagu hanuuni oo nawaafaji taas weeyaan ee tii bimacna dilaala ahayd ma aha tusitaanka keliya maaha waa alirshaadu watawfiiq ayaa la yidhaahdaa allah yow wadadaas toosan nagu hanuuni siraat almustaqiim waxaa la yidhaahdaa siraat almustaqiim sida ibnu jariir atabari oo tilmaamayo wuxuu leeyahay ajmacat lummatu min ahli tawiili jamiican ahlu tawiilka dadka ahlu tafsiirka dhammaantood ummadda waxay ku kulmeen cala anahu siraat lmustaqiimka inuu yahay huwa ariiqu lwaadixu aladi la wijaaja fiihi wahuwa almutaabacatu lillahi walirasuuli wahuwa diin llahi wa kitaabuhu aladi huwa lislaam hadalkaas ibnu jariir atabari ayaa odhanaya weeyaan wuxuu leeyahay ummadda waxay ku kulmeen mufasiriinta siraat lmustaqiimkan allah aan weydiisanayn inuu nagu hanuuniyo inuu yahay wadadii caddayd oo aan qallooc dhexdeeda ku sugnayn oo ah allah iyo rasuulkiisaoo la raaco diintii islaamka oo la raaco kitaabkii oo islaamka ah inaan raacno ku dhaqanno ka ayaa la yidhahdaa buu odhanaya ihdina siraata almustaqiim wadadii toosnayd allah iyo nagu hanuuni siraata aladiina siraata aladiinadan asiraata almustaqiima siraatada horeetaan ka bedelanaynaa waa laga bedelaya ama bayaana la yidhahda sidaa naxwada qofka yaqaan uu garanayaayo waxay dhaha maa saxa bedelan saxa bayaanan yani wixii bedel aa ka dhigto bayaan oo ka dhigi karta marka ama bedel ka dhig ama bayaan ka dhig ihdina siraata almustaqiima siraata aladiina kuwii wadadoodii allah iyo nagu hanuuni ama kuwii wadadoodii ah wadadaasi dadkii wadadoodii ancamta calayhim dushooda aada u nicmaysay nicmo aad siisay rabbi baa u nicmeeyey subxaana watacaala dadkii aad u nicmaysay allah iyo wadadoodina raaci oo nagu hanuuniyo nagu toosiyo nagu hanuuni weeyaan dadka marka allah uu u nicmeeyey waa kuwe suuraddaa nooma sheegin laakiin allah subxaana watacaala yani qur-aanka meel kale ayuu noogu sheegay fi suurati nisa ayuu rabbi noogu sheegay dadka uu rabbi u nicmeeyey wadadooda waxa ay tahay fi suurati nisa buu rabbi wuxuu leeyahay ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يعني وضد دتكاس أي مرين الله ينوجو حنوني وي صراط المستقيم كاس اللي يراه ووضد الرب دتك النعمة أي مرين والنبي شيئا oo dadkii sidiiqiinta ahaa ee darajada sidiiq gaarayo yani maaragtay runta badnaa ah dadkii shuhadada ahaa ee ilaahay jihaadkiisa litakuuna kalimatu llahi hiya alculya u dhintay wadadoodii ah dadkii suusuubanaaye saalixiinta ahaa ah yani dadkaas wadadooda allah inagu hanuuni weeyaan siraada almustaqiimka marka kaasaa loo jeedaa weeye siraada aladiina dadkii wadadoodii ancamta calayhim aada u nicmaysay adiga rabbiyo dushooda wadadoodi nagu hanuuni كواس غير المغضوب عليهم يعني غير المغضوب ده ويعني النعتي أو مارتي أن صفين إنوي وصفة ويان غير المغضوب عليهم كو الله عراضي أنا نحين كو دشرد الله عراضي أنا نحين غير المغضوب عليهم دشرد كو الله عراضي أنا نحين كو أدو عراضي أنا نحين ولا الضالين كو أدومين أنا نحين كواس أو أنا ضمن aadan u caroonin ee maaragtay aada u nicmaysay wadadoodii rabbiyowna raaci saasaa loo jeeda marka almaqduubu calayhim yeeyihiin addaalluunna yeeyihiin sida xalayba muqadimada markaan kasoo hadlanayna aan kasoo sheegnay nabigeennaa noo fasiray calayhi salaatu wasalaam nabigaa noo fasiray salawaatu ullahi wasalaamu calayhi yani waxa weeyaan wuxuu rasuulka noo sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiid imaamu axmed fi musnadihi oo ku warinayo wakadalika imaamu tirmidina oo warinaya xadiid saxiixa ah can cadiy bni xaatim radi allahu canhu cadiy bni xaatim saxaabigaas ayaa wuxuu yidhi sa'altu rasuul allahi sala allahu alayh wasalam can qowli illahi hayri lmaqduubi calayhim yaa loo jeeda man hum man hum almaqduubu calayhim dadka loo carooday waa kuwee markaasuu qaala nabi qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi hum lyahuudu يهودي بقى له جيدا اليهود هي المغضوب عليهم ليه هذا يعني محا المغضوب عليهم لو ليه هي يعني كل الله عراضي يهود محا لو يري لأنهم عرفوا الحق وعدلوا عنه حق بيكتين والنبي الله محمد نبي إله إنه يهي يعني كتاب كود حصولك تلمامي إنه يهي ذي قرتين هذا نوي كل حدن ويديدن حقين كاتب kitaabkooda inuu xaqiyay ogaadeen way taxriifiyeen oo calaa cilmina ku taxriifiyeen oo ku bedeleen marka dad cilmi yeeshay oo cilmigii maaragtay aanan ku dhaqmin oo ka leexday weeyaan sidaa darteed baa carada ayaga loogu horumariyey waa kuwa rabbi u carooday baa laleeyahay alyahuud ayaa almaqduuba calayhim ah qur-aankana ilaahay aayado badan buu noogu sheegay yahuudda kuwa loo carooday inay yihiin alam tara ila aladiina tawallow qawman hadiba allahu calayhim ilahay baa u carooday soo maa qawman hadiba allahu calayhim aa laleeyahay قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانة إلى آخر الآية يعني ذاتك وغضب عليه إله بأو عراضي سبحانه وتعالى ذاتك سوحوي المغضوب عليه ما لي هذا سببت عد العد حق إن تقرته أنا كدك من حق أيضا أكل حقه وباطل كسيدة أقادته والله عرانا يا ويل ilahay ilahay kuwa u carooda noqonaya wala daaliina kuwa baadiyoobana aan ahayn addaaluun markuu cadiy ibni xaasim nabiga weydiiyey nabigu wuxuu ku fasiray hum nasaara annasaara hum daaluuna buu yidhi nasaarada ayaa waxay yihiin kuwa daaliinta xaqa ka dhumay maxaa daaliin loo leeyahay iyagana waxaa la leeyahay liannahum faqaduu lcilma fahum haa'imuuna fi dalaalati laa yahtaduuna ila alxaqi yani waxa weeye waxay waayeen cilmi ma laha cilmigii bay waayeen markaasay baadidoodii iskaga dhex wariyay dad cilmi sida yuhuudda ulahay ulahaa ma ahayn nasaaradu maxaa yeelay diintood injiisha waad ogtihiin waqtiyaday la qoray iyo cuhuudi ay ku qoreen iyo maaragtay baa jiro ahdiyaal fara badan inta kulmeen majaa majaalis fara badan kabacdi ayay qoreen oo diintoodii nabiyullaahi ciise markii la oofsaday muddo kabacdi dhowr boqol oo sano kabacdi bay qoreen marka sidaa darteed waa dad baaliin ahoo يعني علمي أي كعم الفلان مجري ضلال كاسي كبح جيران جهل بكو عباد الإسلام إلهي كعبدان ويا مركا عد الله عدي يعني مارتي على علم أن كعابدنا وضالين النصارى رسول النبي قال كفر عليه الصلاة والسلام أيقنا القرآن كإني أهل الضلال يهين ونوشيق رب سبحانه وتعالى وحوليه أسوى مؤمنين تقدقوا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل nasaarada lagu fasiraa bay leeyihiin mufasiriinta sidaasaa loo jeeda ha raacinina dadka hawadoodii ayaga dhumay hore u dhumay in badanna dhumiyey dariiqa xaqana ka dhumay ha raacinina buu rabbi leeyahay subxaana watacaala walidaalika yani maaragtay sufyaan athawri raximah llahu waxaa laga wariyay hadal aad u qiimo badan hadal aad u qiimo badan oo maaragtay yani sanadkiisuna uu saxiix yahay wuxuu oran jiray man fasada min culamaa'ina fafiihi shabahun lilyahuud waman fasada min cubaadina fafiihi shabahun linnasaara buu dhihi jiray yani hadal aad u qiimo badan waay mus- muslimiinta lafteeda dadkooda culummada ah markay fasaadaan shabah waxay leeyihiin waxay u eg yihiin yuhuudda qaabkeeda oo kaleeta yeeshaan maxaa yeelay waxbuu xalaalaysanayaa baatilkiiu ku dhaqmayaa isagoo calaa cilmin og waxaan inay khatar yihiin ayuu maaragtay oo sida yuhuudda u leexatay ayuu xaqa uga leexanaya marka shabah lilyahuud buu qaadanaya baynamaa dadka maaragtay cubaada ahe iska cibaadaysto cilmiga aan lahayn haddii ay maaragtay yani fasaadaanna ay nasaaradoo kale la mid noqonayaanoo jahli ilaahay ku caabudayaan subxaana wa tacaala taasoo kale weeyaan marka yani dalaalka iyo maaragtay dadka loo carooday labadaba allah iyo wadadooda hama marinine wadadii dadkii aad u nicmaysan rabbiyoona mari ayuu maaragtay yani allah leeyahay waana sunna annagaana laka rabaa inaan sidaasoo kale rabbi u barino subxaana wa tacaala mar kastaba aan weydiisano dariiqa xaqa inuu nagu hanuuniyo